Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subax khamiis ah bisha agost waa sagaaliyo toban sanadka laba kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka oo uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah kooxaha hubaysan oo toogasho ku dilay guddoomiyihii deegaanka ballidhiin ee gobolka bari xilli uu ka soo baxay masaajid uu salaad ku soo dukaday ra-iisul wasaare rooble oo xarigga ka jaray xarumo cusub oo ka mid ah safaaradda soomaaliya ee dalka masar
waxaa farxad weyn noo aheyd runtii in ra-isul wasaaraha xarigga uu ka jaro dayacatirkaa la sameeyey wuxuu ra-iisul wasaaraha intuuna la joogay kuna la yeeshay dhammaan diblomaasiyiinta safaaradda jooga isagoo runtii warbixin ka siiyey dalka xaaladda uu marayo iyo siyaarada uu ku yimid dalka masar waxyaalaha ay ka wada hadleen labada dal waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweyneya- madaxweynaha kenya oo xayiraado horleh ku soo rogay dalkaasi si looga hortago faafitaanka cudurka covid -19 oo dhibaato ku haya waddankaasi qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida maraykanka ayaa sheegay inuu si toosa ula shaqaynayo daalibaan si loo sugo halista ama helista marin nabadoon oo qof walba oo isku dayaya inuu ka tago ama inuu gaaro garoonka diyaaradaha ee kaabul maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu gaaraya dalal badan si ay u martigeliyaan dadka reer afghanistan ee halista ku jira iyadoo la dardar gelinayo daadgureynta muwaadiniinta maraykanka diblomaasiyiinta iyo magangelyadoonka afghanistan kooxdeenna ku sugan magaalada dooxa iyo militariga aan rafiiqan ahay ee ku sugan kaabuul waxa ay si toos ah ula shaqaynayaan daalibaan si ay u caddeeyaan in aan ka filayno inay u oggolaadaan dhammaan muwaadiniinta maraykanka dhammaan muwaadiniinta waddamada kale iyo dhammaan dadka reer afghanistan ee raba in ay baxaan in ay si nabada ku baxaan oo aan dhiba dhibaato loo geysan ayay tiri ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka wendy sherman waxa ay hadalkani sheegtay arbacadii intii lagu guda jiray shir jaraa-id oo ay jiraan warar sheegaya in daalibaan ay ka horjoogsanayso dadka reer afghanistan in ay gaaraan garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacadii shaaciyey qorashayaal uu ku bilaabayo bixinta tallaallo xoojin ah oo la siinayo dhammaan dadka maraykanka ah laga bilaabo toddobaadka ay bishu tahay labaatanka sebtembar kaasoo bilaabanaya siddeed bilood kadib markii uu qofka qaatay qadarka labaad ee tallaalka pfizer ama moderna keliya xusuusnow inay tahay xeer fudud siddeed bilood kadib tallaalkaaga labaad qaado tallaal xoojina ayuu madaxweyne biden yiri intii lagu guda jiray hadal uu ka jeedinayay aqalka cad tallaabadan xoojin tallaaladan xoojinta ah waa lacag la'aan waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho tallaalkan xoojiyaha mid kasta oo ka mid ah qiyaastii siddeetan kun oo goobood oo tallaal ah oo waddanka oo dhan ah way fududaan doontaa keliya tus kaarkaaga tallaalka waxaadna heli doontaa xoojin ayuu yidhi madaxweyne biden saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in tallaalada xoojiyaha ah ay u badan tahay in ay u baahnaan doonaan dadka qaatay tallaalka johnson an johnson saraakiisha ayaa waxay filayaan inay arki doonaan xog badan oo ku saabsan tallaalka johnson an johnson toddobaadyada soo socda ka hor inta aysan ku dhawaaqin go'aan subax wanaagsan ah dhegaystayaal meel kasta oad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaanaysaa magaalada washington guddoomiyihii degmada ballidhiin ee gobolka bari maxamed axmed muumin ayaa kooxo hubaysan waxa ay ku dileen gudaha magaalada ballidhiin warkan waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamac rag hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxa ay toogasho ku dileen guddoomiyihii degmada balidhidhin ee gobolka bari marxuum maxamed axmed muumin xilli uu ka soo baxay masjid uu ku tukaday salaada cishaha dad goobjoogayaal ah oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in ragga dilka geystay ay goobta ka tageen kadib markii guddoomiyuhu geeriyooday sidoo kale goobjoogayaashan ayaa sheegay in dhacdadani ay dadka deegaanka ku abuurtay argagax lix iyo labaatankii bishii juun ayay ahayd markii degmada balidhidhin ay gaareen ciidamo fara badan oo uu hogaaminayay wasiirka amniga puntland cabdisamad maxamed galan waxaana jira qaraxyo xilligaas lala eegtay wafdiga uu hogaaminayay wasiirka iyo dagaallo dhulka buuraleyda ah ku dhex maray ciidamada puntland iyo ururka daacish kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac waxaana jiray ciidamo xarun looga sameeyey degmada balidhidhin hase ahaatee toddobaadkii lasoo dhaafay ayay banneeyeen fariisinkii ay ku lahaayeen magaaladaas mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo aan xiriir la sameeyey ayaysan suurtogelin inay telefoonka ka jawaabaan mana jirto cid sheegatay dilka guddoomiyaha faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa kordhiyey bandowga xiliyada habeenkii saarnaa magaalooyinka kenya isagoo soo saaray awaamiir lagu xoojinayo ka hortaga faafidda xanuunka covid warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo looga hortagayo faafidda xanuunka covid master kenyaata ayaa waxa uu kordhiyey guud ahaan bandowgii saarnaa magaalooyinka dalka kenya waxa uuna sheegay arintaasi inay la xiriirto faafitaanka xanuunka covid oo todobaadadii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen kiisaska laga helaya magaalooyinka dalka kenya master kenyaata ayaa mamnuucay isku imaatinka dadweynaha waxa uuna sheegay in dib u eegis lagu sameeyey xaaladaha covid isagoona sheegay warbixinadii u dambeeyey ee xanuunka inay muujiyeen in guud ahaanba dalka uu kusii fidayo xanuunka covid master kenyatta ayaa waxa uu sheegay in faafitaanka coronavirus ee kenya ay keentay in dadweynaha aysan dan ka lahayn shuruudihii ay amartay wasaaradda caafimaadka dalka kenya ee lagu xakameynayay faafidda xanuunka covid kenyatta ayaa waxa uu bandowga habeenkii ku kordhiyey muddo lixda maalmood ah isaga oo mamnuucay isku imaatinka muddo lixda maalmood ah dhinaca kale master kenyatta ayaa waxa uu xadiday dhammaan isu imaatinada kale ee bulshada ay ku jiraan aroosyada dabaaldegyada dhaqanka xafladaha cibaadooyinka aaska iyo dhammaan xafladaha kale ee dadka ay isugu yimaadaan wuxuuna madaxweynaha amray inay kasoo qeybgeli karaan boqol ruux oo keliya madaxweyne kenyatta ayaa waxa uu faray goobaha cibaadada sida masaajidada iyo kiniisadaha oo kale inay ilaaliyaan nidaamka iyo sida ay uga hortagi lahaayeen faafidda xanuunka covid tallaabooyinkan cusub uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka kenya ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey kenya kiisas gaaraya kun shan boqol iyo lix kiis afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay intisaar saale xuseen v o a nairobi
laanta af soomaaliga ee v o a aad degeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhibaatada tahriibta oo wakhtiyadan dambe saameysay qoysaska danyarta ah ee soomaaliyeed hooyo ku nool gobolka owdal oo wiilkeeda lagu haystay libiya loo sheegay in kooxo hubaysan ay rasaas ku fureen oo aanay hayn nolol iyo geeri haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama dhibaatada tahriibtu waa mid saamayn ku yeelatay hooyooyinka soomaaliyeed ee la daalaadhacaya nolosha iyo korinta ubadkooda qoysaska wakhtiyadan dambe tahriibtu soo wajahday waa kuwo ubadkooda ku soo korayey xaalad agoonnimo ah taasoo xilligii ay kaalingal gaadheen carruurtoodu u tabaabushaystaan tahriibta waddamada yurub tusaale waxa uu ah hooyaroodo cilmi oo wiilkeedii oo tahriibay loo soo sheegay in goob uu ku xidhnaa oo dalka liibiya ah kooxi soo weerartay xabadihii ay ridayeenna ay ku dhaceen wiilkeedii taasi oo aanay nolol iyo geeri midka uu ku sugan yahay aanay ka hayn war iyo wacaal iyada oo horena uga bixisay siddeed kun oo doolar magacaygu waa roodo cilmi waxaan deganahay maxay ahaydee magaalada dilo la yidhaaho wiil baa iga tahriibay shan bilood buu iga maqan yahay lacag sideed kun iyo shan boqol oon tolka kasoo ururiyey oon soo baahiyey oon miyiga magaalaba kasoo dhowrteeyey ayuu maxay ahaydee iga qabaa imika muddo waxaan laahay ilaa shan iyo toban cisho warbaa ii yimiday maalin dhexdii ahayd oo ahayd jimcihii hore waxaa laigu yidhi inankaagii rasaas baa ku dhacday calooshay kaga dhacday maxay hayde uu dhaawacan yahay waana la qaaday laakiin in la tuuray iyo in maxay hayde dhakhtar la geeyey kama sheekayn karnaa l haddii maxay hayde dee uu nool yahay oo dee dhulkaa uu ku nool yahay aniguna maxay hayde reerkayagu way dhammaadeen wehel alla mooyaane wehelka wehel kale mali ilaahay darti baanu doonaya maxay hayde la ii doondoono ilmaha yar dee hadduu dhintay maxay hayde waan ka waan ka quusanoo dee dhimashada waa xaq oo intayda way dhammaadeen hadduu nool yahayna ilaahay idinkii la ii doondoono la ii helo laiga quusiiyo ayaan dare loo doondoonaya markii kuugu dambeysay halkee lagugu sheegay inuu magaaladee joogo ama wadankee joogo markii igu dambeysay waxaa laiigu sheegay doorta magaalooyinka ma kala garanayo laakiin maxay hayday halkaa magoolinka magafuu haysto ee liibiya ayaa iigu dambeysay marka isagaan xidhiiri jirnay lacagta markaan soo diray isagaa ila xidhiiri jiray wuxuu ohan jiray lacagta way halkaa ku soo dir markaan diro waxaan odhanaya maad iga haysataa ha waa laga haysta isagaa igu ohan jiro ila soo xidhiiri jiray markaasaan ana sidaa lacagta ku diri jiray
in warkiisu uu sidan kuu soo gaadhay oo xabsi ku xidhnaa oo la jebiyey oo dhaawac soo gaadhay xaggee warkaasi kaaga yimid amase aad ka heshay wuxuu iga yimida gabadh baa maxayday boon degan ayaa isoo garaacday waxay igu tidhi saddex maalmood ayaan warkiina raadinayey wiil raadilaada ayaan telefoonka hayay igu tidhi saddex maalmood baan soo misikoolinayay tidhi markaa maalintii afraad buu telefoonkii ka qabtay waxay ku tidhi inankaa yaree raadilaada ee maxay hayday halkaa hooyadii degan tahay waxaa layidhi waa la dhaawacay calooshay xabadii kaga dhacdo way ka soo dhacday markaa hooyadii raadi bay ku tidhi inankii baana ii keenay gabadhii baan la hadlay gabadhii waxay igu tidhi maxay hayday saabay rasaastii ugu dhacday inankii ayuu inankaygii soo yidhi tidhi marka waxaan ku yidhi bal inankii ku celi waxay tidhi inankaygii iyo dhulkiiba way ardufan yahay ana khadkii baan galay dee lacagaa ku dirdirayay iyo dhulkii waan waayey markaa wax ka sheekaynaya iyo wax qada iyo wax telefoonoo dhacaya waan waayey inan yarbaa saan u raadinaya la ii sheegay inankii yaraa wuxuu igu yidhi meesha dibaduu taagnaa inankaaga iyo gabadh iyo laba wiil ayaa dibadda taagnaa buu igu yidhi annaguna waxaan ku jirnay maxayde guriga markaa wuxuu yidhi waa lana soo weeraray carabku markaa inankaagu ag joogay baaskii carabka oo furay ayaa inankaagii ku dhacay markaa markaan wada qaylineena ayaan kala yaacnay ayay qoladii qaaday buu igu yidhi laakiin ooye kama sheekayn karno inankaagii meel la geeyey inay naftu ka baxdoo layska tuuray inuu maaha ina dhakhtar la geeyo nool yahay kama sheekayn karno yidhi waxaad sheegtay inaad tahay hooyo degan magaalada dile ee gobolka awdal ee ubadkaaga markaa ma isagaa u weynaa mise isagaa u yaraa ee muxuuse baranayay markaa uu kula deganaa dila inankaygu maxay ahaydee waa waa agoomo magaalada dilaan deganahay isagaa u weynaa wuxuu baranayay jaamacad buu sanadka ayuu ayuu kal hore gelayey wuxuu ka dhigan jiray magaalada wajaale ayuu ka dhigan jiray markaa labiyo tobnaadkiibuu ka baxay itixaankiibuu sugayey halkaasaan markaa intirada fasaxi waa tii covid-19 dee dadka lagu fasaxay intaabuu markaa dee aniga ila joogay maalintii uu tegayay wuxuu igu yidhi oo itixaankii jaamacadda ayaa lanoo soo dhejiyey ayaan tegayaa markaa waxaan ku yidhi marka caawa nool kuu doondoonayay iska joog wuxuu yidhi maxay tahay jaamacaddii caawa intixaankii baan gelaya ama joogi karaye gaadhiyaashaan dabada qabsana sidaa iyo nabadgelyo nabadgelyadiibuu ku maqan yahay dadka tahriibta ku sugan dhawaqaagu hadduu gaadho maxaad codsan lahayd
waxaan codsan lahaa dadkaa i dhegaysanaya ama i maqli doono haddii ilaahay idhaaho inay maxay hayday dee ay iga soo maxayday jaahil tiraan ciddii soomaaliyeed ee maqashay ama aragtay malkaa la isku laayay ee dagaalku ka dhacay in la ii baadi doono oo inankaa yar laiga soo quusiiyo ayaan diyaaru ahay hadduu noolya inuu ilaahay ii soo dhoweeyo haddii maxayday tiisii tahayna dee kollayba u dhiman laha hadduu ila jooge in war deg dega rabi macmuudku iyo soo maxay hayde aan helo ayaan ilaahay weydiisanayaa dhallinyarada u tahriibta wadamada dibadda ayaa u badheedha halis badan oo ay sii wajahaan inta aanay gaadhin wadamada yurub khataraha u badan ee ay la kulmaan ayaa ah colaadaha ka socda dhulka ay sii maraan saxaraha oo waqhtiyada qaar ay ku lumaan iyo ugu dambayn oo ay gacanta u galaan kooxo loo yaqaano magafayaal oo lacago madax furasho ah ugu qabsada dalka libiya xaashim sheekh cumar good v o a boorama
ra-iisul wasaaraha oo beryahan booqanaya dalka masar ayaa waxa uu booqday safaaradda soomaaliya ay ku leedahay qaahira isaga oo xariga ka jaray dhismayaal cusub oo safaaradda ka mid ah iyada oo lagu wado in safarkiisa uu soo gebagabeeyo saacadaha soo socda xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray qaahira
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday xarunta safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku leedahay magaaladan qaahira halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen danjiraha iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala safaaradda ra-iisul wasaare rooble ayaa ku dhiirigeliyey howlwadeennada safaaradda soomaaliyeed ee dalkani xoojinta howsha ay qaranka u hayaan iyo bulshada soomaaliyeed ee degan waddankani maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale xarigga ka jaray qaybo ka mid ah dhismaha safaaradda oo dib u dhis lagu sameeyey danjiraha soomaaliya u fadhiya dalkani masar ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta ilyaas sheekh cumar ayaa ka warbixiyey booqashada ra-iisul wasaaraha uu ku tegey safaaradda soomaaliyeed ee magaaladan qaahira maanta waxaa sharaf weyn noo aheyd oo booqasho rasmiga noogu yimid ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya asaga iyo wafdiga uu hogaaminayo waxayna nagala soo qayb galeen ra-iisul wasaaraha ama xarigga uu ka jaray qaybo ka mid ah dayactir aan ku samaynay safaaradda khaasatan xafiiska danjiraha waxaa farxad weyn noo ahayd runtii in ra-isul wasaaraha xarigga uu ka jaro dayactirkaa la sameeyey wuxuu ra-iisul wasaaraha intuu nala joogay kuna la yeeshay dhammaan diblomaasiyiinta safaaradda jooga isagoo runtii warbixin ka siiyey dalka xaaladda uu marayo iyo siyaarada uu ku yimid dalka masar waxyaalaha ay ka wada hadleen labada dal iyo isagoo runtii diblomaasiyiinta iyo danjirahaba kula dardaarmay in la dardargeliyo shaqada dalka loo hayo lana xoojiyo xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo masar ra-iisul wasaare rooble ayaa muddo saddex maalmood booqasho rasmi ah ku joogay dalkani masar waxa uuna la kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaahira mustafa madbuuli xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayd iyo hogaamiyaha sare ee hay-adda ashar doctor axmed dayiba ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya iyo wafdigiisa intii ay ku sugnaayeen magaaladan qaahira ayaa madaxda dowladda masar la saxiixday heshiisyo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga labada dal gaar ahaan arrimaha waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo maalgashiga xuseen saxnuuni v o a qaahira
magaalada hargeysa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dowladaha hoose ee somalilan haddaba agaasimaha dowladaha hoose iid muuse maxamed ayaa uga waramay wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay
waad mahadsantahay khadar cakulle machadka dowladaha hoose wata sharciyan wuxuu ku aasaasan yahay digreeto wasiirarnimo gudeed waxaana loo sameeyey oo loo aasaasay inuu qaabilsanaado koruqaadidda awoodda maamul iyo adeeg bixineed ee shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta dowladaha hoose ee somalilan waxaa lagu aasaasay oo uu u abuurmay ama loo abuuray baahi la daraasadeeyey oo ah in dowladaha hoose ay u baahan yihiin meel kor loogu qaado aqoontooda iyo
hadda waxaa magaalada hargeysa ee ka socdaa oo lagu qabtay tababar ay ka qaybgelayaan xubno ka mida golayaasha deegaanada ee degma doorashooyinka qaarkood somalilan waa maxay muhiimadda ama tababarkan ujeedda laga
waxaa lagu baranayaa oo ay ujeeddadiisu tahay in ay xubnaha golahayaasha deegaanka ee ka qayb qaadanaya tababarkani ay faham guud ka qaataan xeer number twenty three oo ah xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo ah kii dib u habaynta ama kaalistii wax kabedelka hore loogu sameeyey qodobka labaad ay ka faa'iidayaan waxa weeyaan falanqaynta fikirka maamul daadejinta iyo maamul wanaagga iyo sidoo kale xidhiirka ka dhexeeya dowladaha hoose qodob saddexaad haddaan ku daro waa qeexidda nidaamka ay u shaqeeyaan dowladaha hoose oo ay ka mid tahay sida sharciyada iyo xidhiirka kala dhexeeya heerarka kala duwan ee dowladaha hoose waxyaala badan bay runtii ka faa'iidi karaan laakiin haddaan soo koobo saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan maxadkan dowladaha hoose somalilan eed adigu agaasimaha ka tahay door inteele buu ku leeyahy markaa marka la eego hawshan tobabarkan dowladaha hoose hadda magaalada hargeysa ka socda doorka l g i ay ku leedahay qabashada tababarkan horta l g i waxay ka tirsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha saa daraaddeed machadka l g i ama machadka dowladaha hoose isagoo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo shanta hay-adood ee j b l g loo yaqaanay qaramada midoobay oo barnaamijkan qayb ka mida ka taageeraya ama inta badanba barnaamijkan taageera machadku guud ahaan isaga fududaynaya ama fasiliteed garaynaya qabashada tababarkan oo dabcan ah mas-uulka machadku isagaa leh mas-uuliyadda koowaad ee qabashada tababarkan hase yeeshee machadku wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda arrimaha gudaha sidaan hore kugu soo sheegayna wuxuu ku aasaasan yahay digreeto wasiire arrimo gudeed sidaas buu doorka doorka machadka u yahay markaa dan su-aashan kuweydiinaya ugu dambeysa waxa weeyaan tusaale ahaan shanta degmo ee hargeysa berbera baligubadle salaxley iyo gabiiley saan xogta ku hayna ayaa ka qaybgelaya tababarkan hadda hargeysa ka socda maxaa laga yeelaya degmooyinkii kale ee degmo doorashooyinkii golayaashii deegaanka kale ee somalilan
waa su-aal wanaagsan degmooyinkii kale markaanu diyaarinanay tababarkan guud ahaan marka laisku wada daro xubnaha golayaasha deegaanka ee doorashadii dhaweydee dhacday lasoo doortay aad bay u fara badan yihiin sidaa daraaddeed baa waxaanu u qaybinay afar goobood in lagu qabto tababarkan waxaanu samaynay hargeysa waxaanu isugu keenay shantaa degmo eeadiguba hore aad usoo xustay galbeed oo dhan waxaanu isugu geynay boorame waanu marku qaybtana dhammaata tegaynaa haddana xagga burcaan u kacnaa waxaanu soo geynay gobolkii togdheer oo ay ku jirto caynaba iyo sheekh gobolka sool degmooyinka gobolka sool iyo sanaag iyagana waxaan ugu qabanaynaa ceerigaabo tababarkan wuxuu bilaabmay lix iyo tobankii bisha waxaanu soconayaa ilaa iyo saddexda bisha waxaanu kusoo gebagabayn doonaa ceerigaabo haddii ala yidhahdo
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha dowladaha hoose ciida muuse maxamed oo u waramayay khadar maxamed cakulle haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay kulamada bugbaxa ama isreebka champions leaga ee kooxaha usoo gudbaya islamar ahaantaasina ciyaari doona champions leaga xilli ciyaareedka sanadka ilaa iyo naadiga benfica ee dalka bortuqiiska ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga b s v endhoven oo wadanka holland halka naadiga malmo f f ay laba gool waxba dirtay naadiga rasgard young boys ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga frank vors kulan xiiso badan celtic ayaa laba gool waxba dirtay naadiga a z alkmar maanta waxaa dhici doona kulamo ka tirsan koobka yuruba league isreebkiisa oo kooxaha qaar ay usoo gudbi doonaan koobkaasi yuruba league waxaana kulamada dhici doona ka mid a naadiga omani nicosia waxay la ciyaari doontaa naadiga royal antwerp halka rangers f c ay la ciyaari doonta naadiga galatasaray slavia bruge waxay la ciyaari doontaa naadiga warzawa halka mura ay la dheeli doontaa naadiga stam graz fenerbahj waxay la ciyaari doontaa naadiga h j k olombiacos ayaa la ciyaari doontaa naadiga slavan bratsilova halka rangers ay la ciyaari doontaa naadiga alashkarted f c raben vian waxay la dheeli doontaa naadiga zoria ciryaan romalo lukaku oo dhowaan ku biiray naadiga chelsea dibna ugu soo laabtay kooxdaasi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay kulanka axadda naadiga chelsea ay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta arsenal lukaku sideed labaatan jir ah islamar ahaantaasina naadiga kubadda cagta chelsea muddo saddex xil ciyaareed la joogay intii u dhexaysay sanadii laba kun koo iyo toban ilaa iyo laba kun afar iyo toban ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay naadigaasi uu guula hadda la gaaro ciyaaryahankaasi ayaa horey ugu biiray kooxaha everton iyo manchester united isagoo naadiga inter milan dhowaantan kaga soo hayaamay naadiga chelsea kula soo guulaystay koobka zeeriyada dalka talyaaniga waxa uu sheegay in wax badan ay iska ka bedeleen isagu islamar ahaantaasina hadda uu diyaar u yahay kulanka axadda naadiga chelsea la ciyaari doonta naadiga arsenal ciiryaanka qadka dhexe xulka dalka talyaaniga manuel locatelli ayaa ku biiray naadiga kubadda cagta yuventus isagoo qaab ama ahaan ugu biiray naadigaasi ilaa sanadka locatelli oo naadiga saswalo u ciyaaraya ayaa waxa uu kamid ahaa ciyaaryahanadii xulka dalka talyaaniga ee ku guuleystay koobka euro bisheenu kasoo gudubnay isagoo dhaleeyay laba gool shan kulan oo ciyaaray islamar ahaantaasina kusoo galay qaab bedel ahaan faanalihii koobkaasi locatelli ayaa hore ugu biiray naadiga saswalo sanadka xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nabeenta
aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo xubintii cayaaraha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waa dhinacii heesaha aan idinku talagalnay saaka bal naga qabto middan siday laaxareedu xarfanaya galabti naftaad xiisa garaysa xasuusku ilmaysa ayaan xiisa garaysa xasuusku ilmaysa siday laaxareedu xarfanaya galabti naftaad xiisa garaysa xasuusku ilmaysa maxaad xiisa garaysa xasuusku ilmaysa inta xidid halbowliyo wada dhiiga xulayo makiyo xiskarigi wadanahaad ku xidhan tahay xidid halba uuriyo wada dhiiga xulayo makiyo iska dhigi wadanahaad ku xidhan tahay xushmaadiyo dulqaadkiyo xishooda kaadu dhalato aada xarafka dintiyo xajin karaa amaanaada madiyo dulqaadkiyo xishooda kaadu dhalato aada xarafka dintiyo xajin karaa amaanaada xilkaaskii ku dhalayba way xalaal kuga soo barbaarsho ayaanay xaqiiqdee adiga xigtaaway naftu ku xaasishaa xurmahooyadaaba way xariir ugu soo xambaarto ayaanay xaqiiqdee dhanka adiga xigtaaway naftu ku xaasilaysaa
codka fanaanka nimcaan hilaac ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aan leedmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sida xilli barwaaqo xaashiya nabado xaakim loogu mahadshaan ana kugu xamdinaya alla xaakim loogu mahadshaan ana kugu xamdinaya sida xilli barwaaqo xaashiya nabado xaakim loogu mahadshaan ana kugu xamdinaya alla xaakim loogu mahadshaan ana kugu xamdinaya darsiyo xigaadhiyo xigtadiyo dadka oyde adooda xaq dhowru kana sahan xumyo xeeb darsiyo xigaadhiyo xigtadiyo dadka hoydil adooda xaq dhowru kana sahan xumyo xeeb xawalay dhammaanteen naftu tahi ka xulaateen xanaankii kalgaxalkii xubi ilaha wadaagtaa
This program